alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin bismi illaahi اraxmaani اraxiim kitaabu اladaan aadaankii axkaamtiisa kitaabkii ka warramayey aladaanu lugatan waa aliclaam waa ogeysiin macnahaana waa ugu soo arooray fi lqur'aani اlkariim qaala allahu tacaala waadaanu min allahi warasuulih ay iclaamu min allahi warasuulih waxaana asalkiisa laga soo qaatay min aladan aladan oo macnihiisu uu yahay alistimaac dhegeysiga amaa sharci ahaan aadaanka waxaa looga jeedaa atacabudu lilaahi tabaaraka wa tacaala biliclaami bidukhuuli waqti الصalaaة bialfaadi maksuusa atacabudu lilah waa in ilaahay loogu cibaadaysto biliclaam ogeysiin loo ogeysiinayo dadka bidukhuuli waqti الصalaaة salaada waktigeeda inuu soo galay bialfaadi maksuusa iyadoo la isticmaalayo erayo gaar ah oo shareecada ku soo arooray ogeysiin kastaa markaa noqon maysa aadaankii sharciga ahaa haddaan la isticmaalin alfaadda kelimaadkii ereyadii gaarka ahaa ee ku soo arooray adilada qaala baabu badi aladaan aadaanka bilowgiisii baabkii ka warramayey kani wey wa qowlihi caza wajalla buu u baabiye ilaahu uhi waidaa naadaytu markaad u dhawaaqdaan ila asalaa ay lisalaati salaaddii markaad dadka ugu yeedhaan itakhaduuha waxay ka dhiganayaan huzuwan jees jees iyo walaciban ciyaar daalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biannahum iyagu inay yihiin awgeed qowmun qowm laa yacqiluun aan caqli xaqa ay ku gartaan aan lahayn marka aayaddu nidaaga ay sheegaysaa waa aladaan waayo qoomkaasi ku jees jeesayay waxay ahaayeen alyahuud yahuudina waxay deganaayeen magaalada madiina marka bukhaari raximah llahu tacaala aayaddan wuxuu u keenay si uu u ishaaro ana aladaana kana bilmadiina aadaanku inuu bilaabmay markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine uu hijrooday oo qabla alhijra hijrada horteed inaanu aadaan jirin iyadoo la tukan jiray ayaa aayaddu ay ishaaraysa wa qowlii ilaah uhi idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati salaaddii dadka loogu yeedho min yowmi اljumca maalinta jumca fascaw ilaa dikri illaah aayaddan lafteeduna waxay daliilu tahay aadaanku inuu bilaabmay oo la sharciyeeyey intii magaalada madiina uu u wareegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam leanna waxaa laysku waafaqsan yahay jumcuhu inuu bilaabmay oo la sharciyeeyey uun intii madiine rasuulku u wareegay ibtidaau ljumca inamaa kana bilmadiina marka aadaankaa jumcaha loo eedaamayey ee aayadda lagu sheegayna madiine ayaa isaguna uu ka dhacay waxaa la ysku khilaafay uun goorma sanadkeebaa aadaanka la sharciyeeyey sida raajixana waxaa la sharciyeeyey macnaa sanadkii koowaad ee hijrada alsana aluulaa min alhijra qaala xadahanaa cimraan ibnu maysara marka aadaanka haddii qofku uu ku jees jeeso isagoo u jeeda kelimaadka laftooda waa ku kufreeya وqل bاللahi وآaيaaتihi ورasuuلihi kunتm تstهزiئuun laa تactadiruu qad kafartum baعda iimaaniكum haddiise aanu aadaanka ama kelimaadkaa laftooda aanu u jeedin ee uu jeedo qofka muؤadinka ah sawdkiisa ama xarakaadkiisa iyo waxa la mida kaasi mid aaثim oo dembaabay ayuu noqonayaa laakiin kufrii maayo xataa culimadu ay yidhaahdeen hadduu maqlo mu'adinka oo u idhaahdo kadabta been baad sheegtay mu'adinkii buu maqlay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxameda rasuulu llah leh markaasuu yihi kadabta been baad sheegtay haddii markaa uu ujeedo kelimaadkaasi aad sheegaysaa waa been oo ilaahayna subxaana wa tacaala kelidii cibaadama mutaysan maxamedna rasuulkii ilaahay ma aha taasi waa kufri iyo gaalnimo shaki la-aan haddiise waxa weeyaan uu ujeedo adiga ayaanay kelimaadkani kaa dhab ahayn oo ashhadu an laa ilaaha ila allah marka aada leedahay qiri maysidee waad iska leedahay un oo kaa dhab maaha iyo ashhadu anna maxamedan rasuulu ullah iyo kelimaadka lamida markaa saas ayaa ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim ay u kala qaadeen sideedabana qofka qof muslima ku jees jeesa hadduu ugu jees jeesayo lidiinihi diintiisa awgeed hadduu ugu jees jeesayo yakfur waayo diintii inuu ku jees jeesa bay noqonaysaa waana ta aayaddu ay ku soo degtay oo maa ra'aynaa midla quraa'inaa haaulaa nacam maanaan arag bay yidhaahdeen quraadaas oo kale waxay ujeedaan rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabada alistihzaa binabiyi calayh isalaatu wasalaam iyadoo laa shaka inay tahay kufri waayo istihzaagu waa noocun min asabi weeye waa noocayda ka mida sabu nebiyina rasuulka in la cayaano waa kufri iyo gaalnimo ma ra'aynaa midla quraa'ina haulaa argaba buطuunan walaa akdaba walaa akdaba alsunan walaa ajbana cinda liqa maanaan arag bay yidhaahdeen qolooyinka iyagan qur-aan ruugga ama quraada ah wax ka cir weyn marka wax la cunayo oo ka been badan marka ay afka kala qaadanay hadlaan oo ka fulaysan markay dagaal noqoto marka saxaabada ay ku jees jeeseen dawaaddooda umay jeedin waxay ugu jees jeesayeen lidiinihim liiimaanihim binebiy calayh isalaatu wasalaam wa tamasukihim bi hada addiin rumayntii rasuulka rumeeyeen awgeed iyo qabsashadii diintan qabsadeen iyo nusratuhum lirasuuli illaah sala allahu calayh wasalam walihada abay kufriyeen waxaana raajixa marka hore inay ahaayeen muuminiin laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum omay ahayn munaafiqiin waxa weeyaan khulasa muuminiin dacaafu liimaana ayay ahaayeen qofku mar hadduu daciifu liimaan yahayna fiihi nifaaq oo qofka inta iimaankiisa ka maqan waxa weeyaan in u dhiganta oo nifaaqa baa qofka ku jirta kulamaa dacufa iimaanu shaks izdaada anifaaq aladii fiih mar kastoo qofka iimaankiisa uu daciifo nifaaqa ku jiraana waa waa ziyaadaya waa kordhaya waa sida iimaankuba u qaybsamo iyadoo qaybi maqan tahay qaybi u joogto ayaa kufriga iyo nifaaqa iyo kuwaasina u qaybsamaan calaa kulli xaal ilaahay subxaana wa tacaala istihzaaga saxaabada ay ku jeesjeeseen kufri ayuu ka dhigay waxaanuu ku magacaabay inuu yahay istihzaa billaahi wa biaayaatihi waayo saxaabada dawaaddooda ugumay jeesjeesahayn laf ahaantooda ee sababtaay ugu jeesjeesaya waxaad lidiinihim liiimaanihim billaah وآياaت اللh وقراءaتهم للقرآن قل أباللh وآياaته ورسuله كنتم تستهزئون لا تعتdirوا قد كفرتم بعد إيمانiكم walow haba نoqdoba qofku شhayga uu ku jeesteeso شhay min السuنة ولهذا min الخطورaة بمكان in dadka qaarkood ay ku jeesjeesaan baعd السuنن sida إعفاء اللحية iyo qصر الthوب تqصير الthوب haddii qofka uu ku jees jeesayo garhka leh ama maradiisa gaabsaday sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ina faray hadduu liajli hadihi sunna ugu jees jeesayo yakfur man istahzaa bishayin min diini الrasuuli nacam aw hawaabi اllaahi aw ciqaabihi kafara waاdaliilu qowluhu tacaala qل abiالlaahi وآayaatihi وrasuulihi kuntum تstahziuun sidaasuu yihi shekh اإسlاm mxamed بn cabdالwahaab fii nawaaqid الإسlاm man اstahzأ bشhaءi min diin الrasuul أw hawaabi الlaahi أw ciqaabihi kafara wاdaliilu hadihi الآayة haddii qofka shaksiyadiisa uu ku jees jeesayo taasi de waa waa dembi weeye ya ayuha اladiina aamanuu laa yskr qowm min qowm casaa an yakunuu khayra minhm ilى akhir الآayة qال xdثna عمrان بن maysر qال xdثna cبدالوارث qال xdثna khالد الxdا khالد بن مهrان الxdا عن أbي qلاabة cبdاللahi بن زيد بن يزيد عن أنس qال dakaruu waxa ay soo hadal qaadeen annaara dab in la shido si salaada inay waktigeedii soo galay dadku ay u ogaadaan marka dabkaa la shido wanaaquusa bay soo hadal qaadeen annaaquus markaa waa laba loox oo kala yar oo la isku garaaci jiray fadakaruu waxa ay sheegeen alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaaro oo waxay yidhaahdeen dee naaquuska iyo waxaa iskale yuhuud iyo nasaara fa umira bilaalun bilaal baa la faray an yashfaca aladaana inuu aadaanka waxa weeyaan ka dhigo tiro buuxda oo shafciga haddii laba laba kelimaadkii laga dhigo iyo haddii afar afar laga dhigaba dee shafci bay noqonaysaa wa an yu'tira aliqaama iyo inuu iqaamada ka dhigo witri oo an yu'tira aliqaama macnaheedu waxay noqonaysaa ila saddex saddex laga dhigi maaye inuu kelmad kelmad ka dhigo kelimaad aliqaama waana inoo iman doonaa insha allahu tacaala xadiidku oo qadiyadda ku saabsan siyaq alaadaan iyo siyaq aliqaama waynu ka hadli doonaa kelimaadka aadaanku uu ka kooban yahay iyo kuwa iqaamadu ay ka kooban yihin ee axaadiida kusoo aroortay iyo sida laysu waafajinayo qaala xadaثana mxamed ibn khaylaan qaala xadaثana cabdالrazaaq qaala akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii naaficu ana bna cumara kaana yaquulu wuxuu odhan jiray ibnu cumar kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina qadimu lmadiina markay madiine soo galeen iyagoo muhaajiriina yajtamicuuna kuwa isu soo urura salaada ka hor fayataxayanuuna asalaa salaada waktigeeda ayay ilaashan jireen yataxayanuun asalaa ay yuqadiruuna axyaanaha liya-tuu ilayha waxay qadari jireen oy qiyaasi jireen waktigeeda laysa yunaadaa laha salaaddaa looma dhawaaqi jirin oo aadaan iyo dhawaaq kala toona ma jirin fatakalamuu yowman maalin bay hadleenoo fii daalika arrinkaa ay ka hadleen faqaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen ittakhiduu samaysta naaquusan midla naaquusi nasaara nasaaro naaquuskoodoo kalea wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhaahdeen bal buuqan buuq samaysta midla qarni alyahuud sida geeska yahuudi afuuftoo kalea fa qaala cumaru wuxuu yihi awalaa tabcathuun miyaydaan dir ahayn rajula nin yunaadi bisalaa salaada dadka ugu dhawaaqa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi yaa bilaalu bilaalow qum kac oo fanaadi bisalaa salaada waxa weeyaan dadka ugu yeedh salaada dadka ugu dhawaaqa marka axaadiidani waxa ay tilmaamaysaa qabla alhijra inaanu jirin aadaan bacda alhijrana inaanu aadaan jirin iyadoo madiine la joogay inaan la eedaami jirin arrinta noocaasiyana ay dhibaato kala kulmeen saxaabadu oo laba midkoodun bay noqonaysaa qofku waktigii salaadda inuu in badan ka soo horeeyo si aanay salaaddu aanay u dhaafin ila aadaan la maqlayaa ma jiree taana laa shaka qofku dhibaata ayuu kala kulmayaa waxyaabo badan ayaa ku seegaya iyo inuu kadib dhaco dee salaaddii ay dhaafto walihaadaabaa taladani ay timi ah in wax salaada waktigeeda inuu soo galo laysku ogeysiiyo in la sameeyo marka taa waxaa laga qaadanayaa awalan fawaa'idda ku jirta ka mida in waxa weeyaan masaalixda almasaalix alcaama in la ilaaliyo oo talooyinkan waxaa loo soo jeediyey si loo ilaaliyo yani almasaalix alcaama oo qofkii aanay salaaddu u dhaafin ama aanu waktigeedii ka soo hormarin oo dee masaalix kale aanay u dhaafin waxaa kaloo laga qaadanayaa atashaawur fi lumuur almuhima in arrimaha muhimkaa laga tashado wixii aan nas iyo daliil cad aan lahayn walihaada bay ka tashadeen oo qofba ra'yi uu soo jeediyey itakiduu naaquusan mitla naaquusi nasaara waa ra'yi waqaala bacdum bal buuqan mitla qarni alyahuud waqaala cumar walaa tabcahuuna rajula yunaadi bisalaa haadihi waa halaaثatu aaraa waa saddex aragtiyood oo la soo jeediyey waxaa kaloo laga qaadanaya annahu laa xaraja calى axad min almutashaawiriin ida akhbara bima addaa ilayhi ijtihaadu mar haddii masale laga tashanayo qofku talada uu soo jeediyo ee uu ku darsado tashigaas ee isaga dee ula muuqatay ta ugu habboon macnaa wax dembiya iyo wax canaana kuma laha mar haddaanay sharciga ilaahi subxana wa tacaala aanay khilaafsanayn waxaa la odhan karaa miyaanay sharciga ilaahay khilaafsanayn itikaadu naaquus wahuwa lilnasaara aw ilbuuq wahuwa lilyahuud maanaa taa saxaabadu waaba ka tegeen oo dee taasay ku sababeeyeen nacam laakiin fii awali lislaam islaamka bilowgiisii rasuulku wuxuu jeclaaba inuu ahlulkitaabka waafaqo oo uu khilaafo mushrikiinta markii dambe islaamku uu faafo ee uu xoogeystay ayuu amara anabiyu calayhi الsalaatu wasalaam bimukhalafatihim uu amray in iyagana la khilaafo lakin fii awali اislaam kana yuxibu an yuwaafiqa ahl اkitaab faqaala cumar awalaa tabcaثuuna rajula yunaadii bالصalaaة waxaa halkaa ka muuqata markaa manqaba daahira licumar ammaan muuqata oo cumar bn khaaab radi allahu canhu uu leeyahay waayo ra'yigiisi iyo taladiisii buu qaatay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam qaala rasuulu اllahi ya bilaal qum fanaadi bالصalaaة marka fanaadi bالصalaaة ma aadaankan mashruucaaba ee alfaada gaarkaa leh culimada qaarkood waxay yidhahdeen waa sidaa oo fa'dan faqaala rasuulu اllahi ku jirta ayaa ah waxa weeyaan fasiixa oo macnaha meesha waxbaa ka maqanoo cabdullaahi ibnu zayd baa riyooday baa meesha ka maqan oo alfaaddii aadaanka ku riyooday oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegay kadib buu rasuulku bilaal ku yidhi yaa bilaal qum fanaadi bisalaa nacam kaasi waa qowl qowl kalena wuxuu leeyahay maya nidaagani ma aha aadaanka mashruuca ah ee alfaadda gaarkaa leh ee cabdullaahi ibnu zayd uu ku riyooday ee nidaagani waxau ahaa manaa nidaa mulaqa dhawaaqun war salaadaay ama waktigii salaada way gaadheey bal wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala sida riwaayaadka qaarkood ku sugnaatay waxa uu ahaa nidaagaasi in la idhaahdo asalaata jaamica laakiin waa mursal riwaayaddaasi waa la weheshan karaa une oo ibnu sacad baa markaa fi طabaqaat ku wariyey waana mursal saciid ibn اmusayib raximah اllahu tacaala laakiin cilo kalena waa leedahay oo min ariiqi اlwaaqidi oo waaqidi ninka la idhaahdo oo daciifa ayaa sanadkeeda ku jira marka allahu aclam dhawaaqun salaada dadka loo dhawaaqayay uun oo loogu yeedhayay uun ayuu ahaa nacam markaa qum fanaadi bisalaa salaada dadka ugu yeedhun weeye oo aadaanku markaa mashruuc ma ahayn oo xadiid badan baa ku soo aroortay in aadaanka la sharciyey intii makaba rasuulku uu joogay qabla alhijra laakiin axaadiidaasi waa axaadiid wada daciifa xaafid ibnu xajarna waa tilmaamaya oo wuxuu odhanaya walxaqu anahu laa yasixu shay-un min hadihi alaxaadiid shay axaadiida tilmaamaysa aadaanka in iyadoo maka la joogo la sharciyey ka midi ma ansixin waqad jazma ibn اlmundir bianahu salى اllahu عalayh wasalam kana yusalii bigayri aadaani mundu furidat الsalaaةu bimaka ila an haajara ilى اlmadina waila an waqaca tashaawur fi dalika calى ma fi xadiiثi cabdillahi bni cumar uma xadiiث cabdullahi ibnu zayd ibn lmundirna waxaa si go-an uu u sheegay rasuulku inuu aadaan la-aan tukan jiray laga bilaabo markii salaada la faral yeelay iyadoo maka uu joogo ilaa madiine u hijrooday oo kadib wadatashigan uu dhacay oo natiijada ka soo baxdeena ay noqotay nidaa dhawaaq aan aadaan ahayn oo kadib cabdullaahi ibnu zayd uu ku riyooday aadaanka oo markaa aadaanka sidaasi lagu sharciyeeyey amaba se lagu jideeyey cabdullaahi ibnu zayd radia allahu canhu inuu aadaanka uu ku riyoodayna iyaduna waa qadiya haabita weeyi cabdullaahi ibnu zayd inuu aadaanka uu ku riyooday in saxaabo kale ay ku riyoodeenoo dee cumar uu ka mid yahay iyaduna waa sugan tahay laakiin waxaa soo horeeyey cabdullaahi ibnu zayd waxaa markaa la isweydiiyey aadaanku sidee buu ugu sugnaaday riyada cabdullaahi ibnu zayd iyadoo riyada dadka aan ambiyada ahayn aan dee axkaam aan laga qaadin oo ru'ya gayri alambiyaa laa tubnaa calayha alaxkaam riyada cidda aan ambiye ahayn axkaam laguma dhiso ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ixtimaashaa arrintaa riyada inuu waxyi la socday saxaabigaasi maruu ku riyooday in la yidhi alfaadda uu ku riyooday in rasuulka lagu yidhi siiqadii aadaanka ka dhigo xataa haddaanu waxyi la socon waxaynu leenahay bimujarad haadihi ru'ya aadaanku kuma sugnaan ee wuxuu ku sugnaaday bimuqaaranati amri nabiyi alayh salaatu calayhi salaatu wasalaam laha in amarkii rasuulku riyadaasi uu raacay hadduu saxaabigun ku riyoon lahaa oo rasuulku aanu amri lahayn in sidaa loo eedaamo aadaanku riyadaasoo qura kuma sugnaadeen laakiin riyada maxaa raacay amru nabiyi calayhi salaatu wasalaam ayaa riyadaasi raacay xikmada ku jirta inaan aadaanka toos loogu soo dejin siiqadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee cabdullaahi ibnu zayd riyadiisaasi aadaanku uu ku sugnaado yana alfaadeedii in aadaan laga dhigo ahlulcilmigu waa isku khilaafaan qaarkood waxa waa si qadarkiisa loo muujiyo oo cidaan rasuulka ahayn marka kelimaadkani ay ka soo fulaan ee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu amro taasi qadarka aadaanka ayay kor u qaadaysaa uu ku leeyahay fii nufuusi innaas dadka naftooda waxa weeyaan iyo quluubtooda uu ku leeyahay baab اآdاn xadiidka markaa fawaaئidiisa waxaa ka mida min fawaaئidi hada الxadiiث kuwaasi aynu sheegnay waxaa kaloo ka mida mashruuعiyaة طلب الأحكام min الmaعaanي الmsتنبطة duna الاqtiصاar عalى الظawاhir inaan axkaamta inta dawaahirta nusuusta ka muuqatuna aan lagu gaabsan laakiin la isku dayo in la istinbaato sidaa ay sameeyeen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim fii xadrati nabiy calayh isalaatu wasalaam baabun alaadaanu aadaanku mathnaa mathnaa ay hintayni hintayni laba laba kelmadood weeyi aadaanku oo mathnaa mathnaa ay maratayni maratayn se riwaayadda abu daawuud iyo nasaa-iya kusoo arooray marka ithnayni ithnayni baa asalkeedu ahaa oo halkaasaa waa macduul can ithnayni ithnayn ithnayn ithnayn baa markaa ayaa laga soo leexiyey mathnaa mathnaadan marka mathnaa mathnaa lafdigaasi dee waxa uu ku soo arooray xadiidka ibnu cumar riwaayadda abu daawuud aطayaalisi walihaada buu baabka ku keenay bukhaari raximah اllahu tacaala lafdigii xadiidka kharij صaxiix ku yaalay qaala xadaثna sulaymaan ibnu xarbi qaala xadaثna xamaad ibnu zaydi can simaak ibni caطiya can ayuub can abi qilaaba can anasi qaal umira bilaalu bilaal waxaa la faray an yashfaca aadaana aadaanka in uu shafci ka dhigo tiro buuxda wa an yuutira iqaama iqaamadana inuu witri ka dhigo kelmed kelmed ila اiqaamata iqaamada mooyaane qad qaamat الsalaa mooyaane oo iqaamada hore iyo ta dambe waa kala duwanyin aliqaama an yuutira aliqama marka waxa loo jeeda majmuucu kalimaatiha kalimaadkeedii oo dhan baa loo jeedaa ila aliqaamatana waxaa loo jeedaa juzءun m minhaa qeyb ka mid oo ah qad qaamat الsalaa oo iyada witri laga dhigi maayo shafci baa laga dhigayaayo manaa waxaa laga dhigayaa laba kelmadood ayaa laga dhigaya qad qaamat الsalaa qad qaamat الsalaa laba jeer baa lagu celinayaa wey qala xadaثnii mحamed wahuwa ibn slaam qala akhbarana cabdالwahaab qala akhbarana khalid alxada can abi qilaaba can anas bni maliki qaal lama kahura الnaas dadkii markay farabateen qaala wuxuu yihi dakaruu waxay sheegeen an yuclimuu inay ogeysiiyaan wakta salaa salaada waktigeediinu soo galay ay dukhuula wakti salaa bishay inay ku ogeysiiyaan yacrifuunahu ay isla garanayaan fadakaruu waxay soo hadal qaadeen an yuuruu inay shidaan naaran dab inay dab oogaan aw yadribu ama ay garaacaan naaquusan laba looxa isku garaacaan fa umira bilaalun bilaal baa la faray oo markii aadaanka la sharciyey kadibe cabdullaahi ibnu zayd uu ku riyoodae an yashfaca aladaana inuu aadaanka shafci ka dhigo oo uu ka dhigo tiro buuxda oo aynu nidhi haddii laba laba laga dhigana waa shafci haddii afar laga dhigay qaarkoodna kelimaadka qaarkoodna waa shafci oo tarbiic bacd alkelimaat iyo tatniyatu bacdihaa shafciga diidi mayso kelimaadka qaarkoodna in afar laga dhigo sidaynu arki doona qaarkoodna laba laga dhigo waayo labada iyo afartu intuba waa shafci weyi wa an yutira aliqaama iqaamadana inuu ka dhigo manaa witri inuu ka dhigo aadaanka horta xukumkiisu waa maxay alimaam albukhaariyu raximah allahu tacaala kamuu hadal waxa weeyaan xukumka aadaanka si cad umuu tasriixin waayo axaadiida calaa shardihi ah ayaan xukumka aadaanku aanu ku caddayn inuu mashruuc yahay ayuunbuu sugayoon laakiin xukumkiisu waa maxay mashruucyaha alkuu dhaafsiisay oo mustaxabah iyo sunna muakada mise waa waajib ahlucilmigu waa isku waafaqeen aadaanka mashruuciyadiisa laakiin waa isku khilaafeen xukumkiisa waxaa jamaahiir alculamaa ay ku tageen inuu yahay sunna muakada aadaanku sunna muakada inuu yahay waxaa xujajkooga xujajkooda iyo adiladooda u waaweynna ka mida in waxa weeyaan dee aadaanku markiisa horeba tala uu ku yimi can mashwaratin awqacaha nabiyu calayh الsalatu wasalaam beyna asxaabihi oo waxay odhanayaan dee faqaala qum ya bilaal fanaadi biالsalaa aadaankii bay ka dhigayaan mashruuca ahaa xataa istaqara biru'ya bacdi markii dambena riyo barhkood ay ku riyoodeen buu ku sugnaadayba markaa shayga dariiqada noocaasiya ku sugnaaday dee manduubunbuu noqon karaa iwaajib ma noqon karo ahlulcilmiga qaarkoodna waxay ku tageen aadaanku inuu yahay waajib waana qowlu bacdi الtaabiciin sida caطaa iyo mujaahid wahuwa qowl alimaam alawsaaci wa huwa qowlu malik wa qowlu libacdi shaaficiya qowlu libacdi shaaficiya wa huwa ikhtiyaar ibn اlmundir raximah اllah wa shaikh اlislaam ibnu taymiya wagayruhu min alama almuxaqiqiin waajib waxaan ahayna aadaanka laguma tilmaami karo laa yumkin ina waxaan waajib ahayn lagu tilmaamo waajib kifaa'iya haddii dadka qaarkood ay la yimaadaan inta kale ka dhacaya qof waliba inuu gooni u eedaamo dee lagama rabo idaa qaama bihi اlbacdu saqطa can اlbaaqiin in ku filani haddii ay la yimaadaan oo waajibkaa gudi kartaa inta kale waa ka dhacaya waayo waa min shacaa'ir اlislaam sidaynu arki doonno waaba wuxuu ka mid yahay calaamadaha loo deliishado waxa weeyaan in daartaasi ay tahay daaru islaam daaru islaam inay tahay calaamadaha loo deliishada buu ka mid yahay idhaaru اlaadaan kadalika rasuulku calayhi afdal الsalaati watasliim waa amray oo malik ibn xuwayrif iyo qoladii kale dhalinyarta ahayd ee wafdiga ahayd rasuulka u yimi wa xadiiثuhu fi saxiixi الbukhaari rasuulku wuxuu ku uhi idaa xadarat الsalaaة falyuadin lakum axadukum walya-umakum akbarukum waktiga salaadu markuu yimaado midkiin haydin eedaamo haydinna tukiyo kiina idinku weyni maadaama ay ka sinaayeen nacam qur'aanka iyo garashada sunnada iyo axkaamta salaada iyo waxa weeyaan islaamnimada oo isku waktigun ay islaameen halkan da-dii baa markaa la horreysiyey walya-umakum akbarukum sifaadkii kale imaamada ayaa ay ka sinaadeen kadalika rasuulku faumira bilaal an an yashfaca alaadaan wayutira liqaama cidda amartay waayo waa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo siiqada markaa umira sida raajixe jamaahiir اlculamaa ay ku tegeen ikhtiyaaru lbukhaarina uu yahay haddii la idhaahdo umira bikada saas ayaa la amray ay saxaabadu yidhaahdaan waxay u jeedaan amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee amar ay ka hadlayaan waa amar sharciya ama qur-aan buu noqon karaa ama sunne qur-aankuna dee amar toosa ma ahayn saxaabadu may odhan jirin qur-aanka wixii ku soo aroora waa nala amray waxay odhan jireen qur-aan baa kusoo degey amarka sharcigii markaa cidda uu ka soo fuli karaa waa rasuulka un calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan iminka dee cibaadaaba laga hadlayaaba oo cid kaloo cibaado dadka iska fari kartaa ma jirto aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan waana ku timi riwaayadda rawx ibnu caطaa fa amara bilaala binnasb waa sariix bilaal buu amray rasuulku wakadalika riwaayaة النasaaءi wغayri can qutayba can cabdilwahaab bilafd ana الnabiya amara bilaala marka amarkii rasuulka ayuu ka soo baxay wakadalika xadiidka cabdullaahi ibnu zayd markuu riyada ku riyooday waxaa ku yimi riwaayadda fii sunani alimaam abi daawuud amar rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ku bixiyey aadaanka waxa weeye marka aadaanka awaamirtaasina waa ku soo aroortay o min shacair اislaam walihaadaa baa culimada qaarkood oo ka cabiray sunna mu-akada inuu yahay ay tilmaameen cidda ka tagta qole magaalo degani hadday isku waafaqaan calaa tarki اlaadaan ka tegista aadaanka in ay tahay imaamka ama xaakimka muslimka inuu la dagaalamo bal daliilkeedana in sha allahu tacaala waynu arki doonaa waayo marka aadaanka waxaynu idhi xukumkiisu waa inuu yahay waajib aynu u nimaadno siiqadiisa kalimaat اlaadaan oo aadaanku shuruud buu leeyihi shuruuddiisa waxaa ka mida qofkan eedaamay inuu muslim yahay walaa yasixu min alkafir lanna waa cibaado wey shuruuddiisa waxaa ka mida anniya inuu qofku niyeysto lanna waa cibaado shuruuddiisa waxaa ka mida aadaanka an yakuuna bacda dukuuli اlwaqt inuu dhaco marka waktigu uu soo galo kadib haddii qabla wakti la eedaamo kaasi aadaan salaadaasi u noqon maayo ode ahlucilmigu ma salaadaa loo eedaamaya mise lidukuuli lwakti ayuunbay isku khilaafeene qabla alwakti inaan la eedaami karin waa isku waafaqsayin allahuma ilaa salaat lfajri bay isku khilaafeen oo qaarkood ay yidhaahdaan aadaankeedu wuxuu dhacaa qabla alwaqt laakiin sida saxiixa aadaankan salaada subax ka horeeye waktigeedu intaanu soo gelin ka hor dhacaa ma aha aadaankii salaada subax waxaana taa caddaynaya cilada wuxuu rasuulu ku sababeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa uu tilmaamay liyarjica qaaimakum qaa'imukum waliyastayqida naa'imukum ujeeddada laga leeyahy mabahaba salaad subax dadka in loogu yeedho ee waa qofkii markaa jiifay suu u kaco oo waxa weeyaan uu hurdada uga tooso kii salaad tukanayeyna si uu ogaado waagii inuu markaasi dhow yahay oo isna salaaddiisa uu soo gebagabeeyo waxaa alfaada waxaa ka mida shuruuda aadaanka an yakuuna bialfaadi maksuusa wa tawqiifi alfaad اlaadaan alfaada iyo kelimaadka waaridkee soo arooray waa inuu ku baxo xataa kuwa la macnaa laguma bedeli karo so allahu akbar allahu akbar kuma bilaabmo lama odhan karo tusaale ahaan alrabu acdam alrabu acdam iyadoo ay isku macno yihiin allahu akbar iyo alrabu acdam laguma bedeli karo macnaa waa tawqiifi wey marka waxaa muhima in la garto alfaadiisii waa in la garto waxaynu odhan karnaa axaadiida ku soo aroortay siyaq اlaadaan waa saddex mid waa xadiidkan anas ee mujmalkaa umira bilaal an yashfaca alaadaan oo shafcigaasi intuu yahay aan la tilmaamin ma afar afar kelmadoodba ama laba laba an allahu akbarti ma afar baa laga dhigaya ma labaa laga dhigaya ilay shafciga labaduba waa waa soo gudagelayaani haddii afar laga dhigana waa tiro buuxda oo waxa weeyaan dhabana haddii laba laga dhigana waa sidaas oo kale marka xadiidkan oo mujmali waa ku soo arooray waxaa kaloo ku soo arooray xadiid cabdullaahi ibnu zayd cabdullaahi ibnu zayd xadiidkiisa aadaanka ku soo arooray waa khamsataa cashara kelima shan iyo toban kelmadood oo atarbiicu takbiir fii awalihi in takbiirta afar laga dhigo bilowgiisa oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar weliba waa la israacraacinaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa khaa in la kala jarjaro afartaa takbiirood midba gooni loogu dhawaaqo waxaanay ka mid tahay mima yaftariqu bihi aadaanu ahli sunna can aadaani ashiica shiicadu takbiirahaas xabadba gooni bay ugu dhawaaqaan kama ra'aynaahum fi lyaman lakin muadinu ahli sunna yaqrinuun bayna kuli takbiiratayn waana sida xadiidka cumar ku soo aroortay ida qaala almuadinu allahu akbar allahu akbar falyaqul axadukum allahu akbar allahu akbar marka in muadinku laba uu israacinayo takbiirahaasi qofka ka daboonaya laba uu israacinayo ayaa ku soo aroortay fi xadiidi cumar bn khaaab radia allahu canh calaa kuli xaal tarbiicu takbiir in takbiirtaa laga dhiga afar lababa gooni loogu dhawaaqayo wa tahniyatu baqiyati kalimaati kelimaadka kale laba laba laga dhigo oo ashhadu an laa ilaha ila اllah laba laga dhigo ashhadu anna maxameda rasuulana laba laga dhigo xaya cala salaana laba xaya cala alfalaaxna laba iyo in laga dhigo waxa weeyaan kelimatu tawxiidka u dambaysa hal mid in laga dhigo oo culimadu ay isku waafaqseen marna inaan laba laga dhigahayn oo xadiidkan xataa an yashfaca alaadaana ay yidhaahdaan waxaa looga jeedaa haalibu kalimaat alaadaan aadaanka kelimaadkiisa badankoodaa looga jeedaa ayaa shafciya ama tiro buuxdaa oo dee laba ay u yar yihiin laakiin kelimatu tawxiidka aakhiru aadaan ku jirta iyadoo mar walba waa maxay waa waaxida weeye waa mid qura iyadu oo laba laga dhigi maayo nacam markaa khamstaa cashar kelima xadiid cabdilaahi ibnu zayd shan iyo toban kelmadood ayaa ku soo arooray waana aadaanka abu xaniifa iyo ay doorteen qolooyinkaasi abu xaniifa iyo imaamu axmed iyo raxmat ullaahi calayh siiqada labaad waa ama saddexaad baynu odhan karnaa marka haddii sidaa loo eedaamo waxay noqonaysaa in iqaamadiina laga dhigo wetri oo xataa takbiirta fii awaliha ku jirtaa la wetriyeyn karaa allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu anna maxameda rasuul lah xaya cala asalaa xaya cala alfalaax iyada iqaamada waa laga soo reebay qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa allahu akbar laa ilaha ila اllah waana la taniyeyn karaa takbiirta iqaamadu ay ku bilaabanto allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilah inta kalena waaxid waaxid ilaa iqaamada mooyaane qad qaamat isalaa nacam siiqada saddexaad waata ku soo aroortay ama labaad xadiid abi maxduura abi maxduura wuxuu ahaa muadinu rasuuli illaah oo rasuulku u magacaabay maka masjidu alxaraam inuu ka eedaamo nacam marka siiqada ku soo aroortay fi xadiidi abi maxduurana waa tiscata cashara kelima sagaal iyo toban kelmadood in laga dhiga aadaanka sagaal iyo tobankaasay noqonayaan tarbiicu takbiir awala takbiirtii in arbaca laga dhigo sida siiqada hore xadiid cabdillahi ibni zaydba ku sugan afar in laga dhigo takbiirtii waa waadix maxaa ku soo kordhay waxaa ku soo kordhay shahaadateynka oo iyagana halkii laba jeer mid walba laga odhan lahaa mid walba afar jeer la odhanayo oo waxaa ku jira aadaanka abimaxduura waxaa la dhaha tarjiica ayaa ku jira atarjiic oo ah ku soo celin lagu soo celiyo shahaadateynkii markuu takbiirtii muadinku afar jeer yidhaahdo sheekh cabdalla aada udhegeyso adigeedaana yuusuf tarjiixa weli kuma deedamin baan umalaynaya ya dhegeyso waaye maanta tarjiixa macnihiisu waxa weeye takbiirtii afartii baa la odhanaya xadiidka cabdillahi ibnu zayd ku jirtay shahaadateynkii ashhadu an laa ilaha ila allah laba jeer baa la odhanaya hoos loo odhanayo oo qofka kugu dhowoon ay tahay inuu maqlo ka meelahan fadhiya ashhadu anna maxamedun rasuulullah laba jeer baa la odhanaya hoos loo odhanayo yakfidu biha sawta haddana mar kalea lagu celinayaa ashhadu an laa ilaha ila allah oo laba jeeroo kor loo qaadayo iyo ashhadu anna maxamedun rasuulullah oo laba jeeroo kor loo qaadayo waadx soon ku celiya waay inaad ku eedaantid baynu doonaynaa duhurka si dadkaaba yaabi doonaba wa min algharaa'ib waa aadaanka ama siiqada shaafici uu doortay haddana dadka shaaficiyada sheegen hadii lagaga dhex eedaamo eedaankii baa la bedelay bay odhanaya iyagiyo shaafici hataa war isuma hayaan waa siiqada imaam shaafici uu doortay marka maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay un waxa weyaan tarjiicu shahaadateyn in shahaadateynkii iyagoo laba laba ah hoos loo yidhaahdo haddana iyagoo laba labadoodiia kor loo qaado inta ku jirta waa intaa inta kale waxaa aadaanka abimaxduura uu kala mid yahay aadaanka xadiid cabdillahi ibni zayd ku soo arooray siiqada saddexaad waxay tahay waa aadaankan abumaxduuro laftiisa ee tarjiicidu ku jiro tarjiicu shahaadateyn laakiin takbiirta uu ku bilaabmo laba un laga dhigo halkaa afar ay ka tahay laakiin tahniyatu takbiir fii aadaani abi maxduura wa in rawaa alimaam muslim fii saxiixi lam yasix imaam muslim saxiixiisa kuba wariyabe ma ansixin waa riwaaya mucalla walihaada marnaba takbiirta aadaanku uu ku bilaabmo afar wax ka yar laga dhigi maayo taniyatu takbiir lam tahbut ma aanay sugnaan haddii markaa aadaankii nacam aadaanu abimaxduura lagu eedaamo oo sagaal iyo tobanka kelmadooda oo haddee in shahaadateynkii laga dhigo mid walba afar in laga dhigo oo laba hoos loo dhigiyo laba kor loo qaado iqaamadii waxay iyaduna noqonaysaa mid in la tasriyeeyo oo aadaankii cabdillaahi ibnu zayd baa iqaamo noqonaya oo haddaad aadaankan abimaxduure ku eedaanto oo afar takbiirood iyo ashhadu an laa ilah illa laba jeeroo hoos loo dhigayo ashhadu an maxamed rasuululah laba jeer hoos loo dhigayo iyo ashhadu an laa ilaha illa laba jeeroo kaloo kor loo qaadayo iyo ashhadu an maxamedan rasuululah laba jeeroo kaloo kor loo qaadayo iqaamada waxaad ka dhigaysaa manaa tatniya aadaanka waxay la mid noqonaysaa cabdillaahi ibnu zayd marka takbiirta afartaa laga reebo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxameda rasuulu اllah ashhadu ana muxameda rasuulu اllah xaya calى الصalaaة xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalaax xaya calى اlfalaax qad qaamat الsalaaةu qad qaamat الsalaaة allahu akbar allahu akbar laa ilaha ilا اllah oo iqaamadiina saas ay iyaduna u dheeraanaysa haddii aadaanku waxa weyaan saasuu u dheeraado sidaa markaa صaxiixaana wax isnasakhay ma jiro oo dee culimada qaarkood baa waxay yidhaahdaan aadaankan abimaxduura ayaa lagu nasakhay kaa waxa weeyaan cabdullaahi ibnu zayd uu ku riyooday hada kayru saxiix waayo waxa weeyaan haddii la nasakhay bilaal aadaankii hore ee cabdullaahi ibnu zayd uu ku riyooday ayuunbuu waday markuu rasuulku madiine ku noqday dee wax ka bedel buu ku odhan lahaa marka mansuuq maahae waa siyaq waa siiqooyin ama waa noocyo kala duwan oo loo eedaami karo weliba ma habboona in mid uun la joogteeyo sababtuna waxay tahay midun in la joogteeyo aanay u habboonayn leanna sunnadii baa lumaysa cibaadaadka wejiyo kala duwan u soo arooray in marba weji loo sameeyaa sax sida aimadu ay tilmaameen sheekh alislaam ibnu taymiya sheekh ibnu cuthaymiinna aada ugu celceliyo bal waxaynu odhan karnaa axyaa hadihi alqaacida fi hada alcasr alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wadakaraha fii aklabi fiqhiya uu ku sheegay qaacidada waayo haddii cibaadada wejiyo badan usoo aroortay sida aadaankii tashahudkii siyaqu listiftaaxi iyo kuwa lamida siiqo qura in la joogteeyo kuwii kalaa lumayaba oo lituxfada sunatu cala alwajhayni waa ka idhaa sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin xataa manduumadiisa si sunada labada wejiye usoo aroortay baa loo loo xifdiyo bal imika aadaan abimaxduura yuusufa ku eedaama sheekh yuusuf balaa ku eedaama maanta dad fara badan baa odhan doona haye maantana eedaankiiba usoo dhigteen waa ay bedeleen maxaa sabab u ah wa waa layskaga tegay oo dabeetana shay aan laba garanahayn oo dee qof kutubta akriyay mooyaane qof kale aanu maqalba ayaa siiqadaas waxa weeyaan ay noqotay dhinaca kale waxaa ku jira an hada nacam akar fi lkhushuuc ama acdam fi lkhushuuc oo inaad cibaadadii siiqa ama weji qura usoo aroorto inaad joogtayso waxaa ka dhalaysa naftu inay la qabatinto kelimaad ay iskaga dhawaaqayso in ay noqoto laakiin haddii marba weji aad aad u akrido wejiyadaasi ay soo aroortay ama aad ula timaado waxa weeyaan naftu xiise cusub bay u helaysaa dabeetana khushuucdiiyo raadkii cibaadadaasi ay ku lahayd ayaa ayaa fara badanaysa nacam marka muadiniintu axkaamu laadaan inay bartaan fardulcayn bay ku tahy qofka eedaamaya man yatasadaru lilaadaan in axkaam اlaadaan uu bartaa waxay ku tahay fardu cayn waayo waa cilmi camalkiisii uu ku xidhan yahay walihaada shuruudda aadaanka waxaa ka mida in laga ilaaliyo allaxn aladi yugayiru اlmacnaa laxniga macnaha bedelaya alxamdu lilah muadiniinta masaajidkan inkastoonan aada ugu fiirsan laxni aada aho macnaha bedelaya waxa weyaan labadeennan oday ilaahay ha barakeeye kamaanan maqal laakiin aadaanka magaaladeenna ka socda ee muadiniinta waxaynu odhan karnaa khaalibkoodu iyo alxanuun fi laadaan weliba laxnan oo yugayir almacnaa laxniga qaarkii baa haddii sidiisa lagu qaato kufriyo gaalnimo ah bal nin eedaamaya oo kelimatulkufri ku dhawaaqaya ka hor wuu eedaamaya kelimatulkufrina oo ku dhawaaqaya isma oga waxaa ka mida waxa weeyaan in ba'da la jiido oo akbaar la yidhaahdo aad baanay u badantay haddaad tidhaa allahu akbar akbaar waa bahalka la idhahdo tabliga durbaanka bahalka inu naqaano weeye marka muadinkaasi wuxuu leeyahay allahu akbar ilaahay waa durbaan so kelimatu kufri maaha ninkale ilahay waa durbaan lakin isaga ismooga isaga yar gaalaysiinayna maahe lakin ugu yaraan kelimatulkufri buu ku dhawaaqay waxaa lamida waxa weeyaan in la mado hamzada allahu akbar oo macnuhu noqonayo ma ilaahay baa weyn oo su-aal da u noqonayo dadkii uu weydiinayo waxaa la rabay si go-an in u yidhaahdo ilaahay baa subxaana watacaala weyn xataa shahaadateynka ayaa muadiniinta qaarkood ha-daba meesha way ka saaraan oo ashaddu qaar labaad maqlaysaa ashaddu saasoo kale qaarkood waxaa laga yaabaa inay geliyaan shad meelaha qaarkood aan jirin sida laa ilaaha ila allah oo kale xataa muadiniinta qaarkood waa ugu taageli weyne war shadkaa ka reeb kama reebi karaya bay kuleeyahy carabkayga halkaasu ku dhegi halkaasuu ku qalalay nasaaixdana muadiniintu waa inay aqbalaan min alqaraa'ib waxaa ka mida qofku isagoo aan axkaamtii sharciga ahaa ee aadaanku la ansaxahayn haddana marka loo nasteexeeyo inuu nasteexada uu iska sarraysiiyo habeen baan soo galay salaad cishaay masaajid nin baa ka eedaamayey kasara alaadaan ayama taksiir aad bu aadaanka u jijibiyey salaaddii cishaay markii laga baxay baan si gaara aan ula hadlay deetana wuxu uhi maya maya sheekh waad ismoodsiisee aniga maha ka aadaanka khalkhaldaa waa wadaadka imaamka ah kaasaa marmar eedaamo khalkhalda marka waxaan ku waaban ku daba taagnaa markaad eedaamaysaan wadaadka imaamkaa ma maan arag isagoo eedaamaye nasiixa lilah aadaanka alfaadiisa waxa wayaan iska sax waxyaabaa muhimkaana waxaa ka mid a oo had iyo jeeraale aan ka fikiro laakiin awooddeeda weli aanan helin in la qabto dawra lilmuadiniina walaa'ima in dawro loo qabto siminaar gaara muadiniinta iyo a'imada in loo qabto oo lagaga hadlayo axkaamu alaadaan waalimaama waayo xataa in badan oo a'imada ka midi fiqu salaa manaa uma laha cilmi uma laha haddii sahwi uu dhaco masaajidadana hargeysa ayay ka dhacdaa in imaamku uu sujuudan ka tago salaaddii rukunnan baa maqan oo marka dambe inuu la yimaado sajdatay sahw isagoo isle labadaas sujuudood baa ayaa rukunkii dhamaa kabaya ama wax alaalo wax la sameeyo wax alaalo wuxuu sameeyo uu garan waayo iyo salaaddii meel uu dhaqaajiyaba marka bal dawrada kolley dadka waynu ogsoonahay ujeedooyinka kala lihi maalkii adduunyada ay ku bixinayaan markaa dadka maalqabeenkee baayic mushtarkaa bal fikraddaa ha qaataanoo inay maalkooda ku bixiyaan sidii aadaanka iyo imaamada axkaamteeda dawra ama siminaar looga qaban lahaa qorshaha ku darsadaan oo haddii la idhaahdo maanta haddii la idhaha waxaa la qabanayaa dawra fi alaadaan waalimaama inta imanaysaa ee muadiniin iyo aimaahi waa yaryihin dad kalea lagaba ina yimaadaan lakin haddaynu ashan shan dollar baanu idin siinaynaa ama labaatan labaatan kun baanu idiin dhiibaynaa waa soo buuxinayaan aadaankii iyo imaamadiina waa ka saxaynaa marka waxa weeyaan bal arrintaasi khalluu fii baalikum ciddii arrintaa awood maaliya u lihi waa la helayaa cid ahlucilmi oo ka saxda axkaamta aimada iyo muadiniinte bal waxa weeyaan ha lagu dadaalo baaraka allahu fiikum waxaa markaa la isweydiin karaa maxay tahay xikmada ku jirta in aadaanka alfaadiisu ay ka badato waxa weeyaan iqaamada lanno aadaanka waxaa loo yeedhayaa dad maqan marka xikmadda waxay keensanaysaa de in lagu celceliyo iqaamadana waxaa lala hadlayaa dadkan xaadiriinta ayaa lala hadlaya walihaada oo mustaxab ay tahay aadaanka meel sare in laga eedaamo si ay dadku sawdku u gaadho ama ugu yaraan muadinka ay u arkaan iqaamadana dee masaajidka gudihiisa uun laga eedaamaya baab baabun aliqaamatu iqaamadii waaxidatun macanaa waa mid qura kelimaadkeedu waa mid mid ilaa qawlahu qad qaamat الsalaa qala xadaثana cali bn cabd الlahi qala xadaثana ismaaciil ibn ibrahim qala xadaثana khalid can abi qilaaba can anasi qaal umira bilaal an yashfaca aladaan wa an yutira liqaama markaa shaahidku imika waa wa an yutira liqaama inuu iqaamada ka dhigo witri manaa kelmad kelmaduu ka dhigo waxaa markaa dee laga soo reebay oo riwaayad kale ay caddeeyeen ilaa qad qaamat isalaa mooyaane waxaa markaa la isweydiin karaa waya atakbiir fii awaliha iyadana ma witri baa laga dhigaya kelmad qura waxaanu nidhi daahiru xadiid in la qaato iyadana witri laga dhigaa dhib ma leh in la tadniyeeyaana waa weji kale oo oo soo arooro oo takbiirta iqaamad u horeysa in laba laga dhigaa waa soo aroortay haddii mid qura laga dhigo jaryan calىa daahiri hada اxadiid iyadoo xadiidkan daahirkiisa lagu socdana taasi dhib ma leh baabu fadli taadiin eedaamistii fadligeeda baabkii ka warramay wey qofku inuu eedaamo qala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qala akhbarana malik can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalama qaala wuxuu yihi idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati salaadii loo eedaamo adbara shayطaanu shayطaankii waa daba jeediyaa walahu duraatun isagoo naqas iyo neef xagga dambe kasii daynaya oo in daahirkiisa lagu xambaaro oo culimada markaasi qaarkood ayaa waxa ay yidhaahdeen macnaa waxaa loo jeedaa maaha in uu neef iyo naqas uu ka imanayo waxaa loo jeedaa manaa iyada oo xaaladiisu ay dulaysan tahay oo ay liidato ayaa uu uu daba jeediya laakiin sida saxiixa waa jismuno yatagadaa shaydaanku waa jismu waxna cuna markaa neefi inay ka timaadaana wax gariiba maaha sababta markaa neeftani uu isaga keenayaa maxay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin baqaha aadaanka uu ka baqayo iyo culayska uu ku hayo ayaa ka keeno markaa waa wa waa baqa dhuusaya ahlucilmiga qaarkoodna waxa ay leeyihiin ma aadaanku xaqiraya dadka sufahada gaarahaan fi ljaahiliya ay waxay odhan jireen darabtu calaa wejhi darabtu calaa wejhi hebel waxba umaan reebinoo wejigan kaga dhuusa manaa waan ixtiqaari weeyaan macnaheedu marka aadaanku xaqirayaana waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa dhegihiisu arbushayaayo oo naqaskaa iyo waxaasi uu ku arbushayaayo inuu aadaanka kelimaadkiisa maqlo ayuu iska ilaalinaya almuhim ujeeddadu waxay doonaysaba ha noqotee horta sidaasi waa ka dhacdaa xataa laa yasmaca ataadiin e xataa yasmaca masaafatan xataa yabluga masaafatan laa yasmacu fiiha taadiin ilaa uu gaadho masaafo aanu maqlahayn aadaanka heerkaasuu gaadhaya surcada iyo degdega ilaahay subxaana watacaala uu ku beera uu siiyey iyo dheeraynta ayaa taasi ay tusinaysa waa riwaayadka muslim waxaa ku soo arooray ilaa uu gaadho meesha la idhaahdo alrawxaa xataa yakuna makaana arawxaa riwaayadda muslim min xadiidi jaabir alrawxaana jaabir ibn cabdillaahi wuxuu yihi magaalada madiine waxay u jirtaa lix iyo soddon mayl marka mar allaala markuu aadaanka maqlu markiiba isganaya lix iyo soddon mayl buu ayuu jaraya markiiba undur ilaa hadihi surca alhaa'ila faidaa qudiya marka la dhameeyo annidaau aadaankii aqbala waa soo jeesanaya haddana xataa idaa huwiba ilaa loo aqiimo bisalaati salaadi adbara oo iqaamadiina sidoo kale ayuu uga cararaya xataa idaa qudiya ilaa la dhameeyo atahwiibu iqaamada aqbala marka tahwiibka waxaa asalaatu khayru min annoom tahwiib waa la idhaahdaa laakiin imika halka waxaa culimadu isku waafaqsan yahin tahwiibka in looga jeedo bimacna aliqaama xataa yaktura bayna almari wa nafsihi xataa yaktura ilaa uu kala teedo bayna almari qofkii iyo wa nafsihi wa qalbihi iyo qalbigiisa oo yaquulu dha udkur kada waxaa xusuuso udkur kada waxaa xusuuso lima arin lam yakun aanu ahayn yadkuru mid marka hore xusuusnaa xataa yadalla xataa yasiira ilaa wahda arajulu ninkii laa yadri mid aan garayn kam salla imsa ragcadood ayuu tukaday marka xadiidkani fadliga aadaanka ayuu tusinayaa wa min fadlihi oo halkan lagu sheegayna waxaa ka mid ah annahu yatrutu shayطaan inuu shaydaanka waxa weeyaan uu eriyo walaa shaka shaygaa shaydaanku uu ka cararayo dee shaydaanka eryayaana inuu yahay shay fadli weyn leh waxaana markaa xadiidka ahlucilmiga qaarkood ay u daliishadeen waxyaabaha loo eedaamo waxyaabaha loo eedaamo salaaddii waa loo eedaamaya ko waxaa kaloo waxa weeyaan aadaankii qofku u odhan karaa isagoo muadinkii ka daba leh iyadoo min baabi tacliim ay tahayna dee alfaaddii aadaanka waa la odhan karaa oo waa lagu dhawaaqi karaa laakiin iyadoo intaa midnaba aanay jirin ma la eedaami karaa sida tusaaleaan shaydaanka qofka ku jira oo kale qofkii ma lagu eedaami karaa jinku uu ku jiray xadiidkan ahlucilmiga qaarkood baa ayaa deliishaday oo suhayl ibn abi saalix waxa uu tilmaamay in isaga iyo inan kale oo wada socda ay dhacday in meel beera inanka ay wax uga dhawaaqeen cid magiciisi ugu yeedhis hebelow ayuunbaa beer halkana laga dhex odhanaya deeta wuu eegaa cidibe ma joogto waa cidla aabbahay baan u sheegay buu yihi suhayl ibn abi saalix riwaaya fi saxiixi muslim kuuhi saas ayaa dhacday markaasa wuxu hi hadaan arrintaa awgey kuma direenba laakiin haddaad maqasho hadalladaasoo kale manaa waa shayaadiin idiin dhawaaqayse aadaan ku eedaan xadiidkan ayaana markaa uu xujaystay inuu shaydaanku waxa weyaan aadaanka uu ka cararayo marka waa min fahmi salaf ayay ka mid tahay oo cumuumka xadiidkan ay ka fahmeen in qofka jinka ama shayaadiintu ay ku jiraan lagu eedaamo ay waxyaaba uu ka cararayo ayaa taasi ay ka mid tahay waxaa kaloo ay tusinaysaa shaydaanku siduu ugu dadaalaya qofka salaadiisa siduu uga mashquulin lahaa xadiidkuu tusinaya xataa yaktura bayna almari wa nafsihi waxaanu marka horeba qofku xusuusnayn buu xusuusanaya abu xaniife mas'alo xaqiiqatan khaldan oo ahlucilmigu ay ku radiyeen buu xadiidkan u deliishaday masaladaas oo ah qofku hadduu wax ilaabo si u xusuusta inuu salaad galo hada hayru saxiix in la idhaha arrin adduunyo awgeed baan u tukanaya furihii iga lumay si aan u xusuustaan salaad u gelaya hada hayru saxiix xadiidkuna taa tusin maayo bal waabuu ka digayaaba oo qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabaha shaydaanku uu xusuusinaya qalbigiisa uu ku mashquulinayo marka salaada uu ku jiro ayuu xadiidku tilmaamay xadiid kalena waa tilmaantayoo dee inuu shaydaanka iska naaro dhinaca bidix weliba uu candhuuf u tufo dee waata axaadiida waxa weeyaan ku soo aroortay marka masalada ahlucilmigu waa ku radiyeen kaimaam nawwi raximah allahu tacaala kama fii sharxi saxiixi muslim qofku inuu garan waayo salaaddii inta ragcadooda uu tukaday inay tahay min ashayطaan baa xadiidkaaynu ka qaadanay xataa yadala arajulu laa yadri kam sallaa ilaa ninku uu noqdo mid aan garan ahayn imise ragcadood ayuu tukaday fadliga marka aadaanka axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay oo muadiniintu inay yihiin aطwal naasi canaaqan ywma alqiyaama dadka kuwa u quruxda badan ee u qoor dheer maalinta qiyaame kadalika fadligiisa waxaa ka mida si axaadiida dambe aynu ku arki doono in shay waliba uu markhaati furi doono baabu rafci sawt sawtkii in kor loo qaado u baabay binidaa dhawaaqi aadaanka lagu dhawaaqi kor loogu qaado waqaala cumar bn cabdilcaziiz adin waxaad eedaantaa aadaanan aadaan samxan bimacnaa fudud marka muxuu uga jeedaa aadaanan samxan marka uu leeyahay manaa wuxuu leeyahay iska ilaali tatriibka inaad jiid jiiddo xad xuruuftiiba laga yaabo inuu dhawaaqeedii bedelo khushuucdiina meesha uu ka saaro wa ilaa haddii kale miya factazilnaa naga dheerow oo hanoo eedaami marka waxa lahaa tatriibka iyo ataqani bilaadaan oo dee xadkiisa laga saaro waa in la iska ilaaliyo weeye mararka qaarkood baa xuruuftiiba ay isbedelaysaa muadinku wax kale inuu leeyahay aad u malaynaysaa qala xadaثna cabd لlahi بn yusuf qala akhbarana malik an cabdiرaحman بn cabdiلlahi بn cabdiرaحman بn abi sacص calى ansari ثuma اlmazini can abih anahu akhbarahu wuxuu u warramay abi an aba saciidin اlkhudri qaala lahu inuu yihi inii araaka inii anigu araaka waxaan ku arkaa ku arkaa ama waan ku arkaa tuxibu adoo jecel alhanama adhigiyo wاlbaadiyaةa miyiga albaadiya waa aلصaxraa alati laa binaaءa fiiha faida kunta fii khanamika adhigaaga markaad dhex joogto aw baadiyatika ama adhiba yaanad ku haysana miyiga aad joogto oo faadanta bisalaati salaadii aad u eedaanto farfac sawtaka sawtkaa kor ugu qaad binidaa fainahu arrinku wuxuu laa yasmacu ma maqlo madaa sawti muadin muadinka sawtkiisa inta u dambaysa jinnun jin ma maqlo walaa insun insina ma maqlo walaa shayun shayna ma maqlo wuxuu doonayaba ha noqdee ilaa hadduu maqlo shahid lahu au markhaati furaa yowma alqiyaama qaala abu saciid wuxuu yidhi samictu waan ka maqlay xadiidkan min rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam wallahu aclam waxkama bilahi towfiq wsala اllah alى nabiyina mxamed